halkani waa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world redio codka rajada ee lagu talagalay dadkoo dhan anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan barnaamijyadeenna maanta waa laba qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka nolosha qoyska uu inoo soo jeedinaya maxamed kadib waxaa inoo raacaya cashar inaga imaanaya buugga nolosha uu inoo soo jeedinayo cabdi labadaasi barnaamij ee xiisaha leh waxaa inoo dheer heese daabacsan oo aynu idiin soo xulnay kuwaasoo aynu filayno in aad ka heli doontaan dhegaystayaasheenna qiimaha iyo khadradda lehow waxaynu kaa codsanaynaa inaad barnaamijkeenna si haboon u dhegaysataan haddii aad wax su'aala ama wax tala ama tusaale ah haysid fadlan inala soo xiriir dib ayaynu kaga sheegi doonnaa ciwaankeenna bal intaynan u guudagelin barnaamijyadeenna xiisaha leh waxaad marka hore ku soo dhowaataan heestan daabacsan
aniguba daryaha qaar waa tan badiyo weli buuraha kalaali jiray aniguba daryaha qaar shadayo sahanku watan budulka marin jiray cashaqan biyo un badankayda kaba jaray aligoo guseele cashaqan biyo un badankayda kaba jaray aligoo guseele taanu beer cadaade cadaade bukudayu naftaahayed iyadayga baydi iyadayga baydi bayde taanu beer cadaade cadaade buudayu naftaahaydi iyadayga baydiyadayga baydbariidaduna waasare wuxuu bukaanka kugu nacay adoo baahankaa tagay sama kuma bannaane bariiduduma waasade wuxuu bukaanka kugu nacay adoo baahankaa tagay samo sama kuma bannaane alla barasho barasho wacana alla barasho barasho wacana bixi waha adduunyoyi waxaad laba boglaysaa howlahaagu hadana aniguba baryaha qaar waa taan bilaajin meeldaaje noqon jiray aniguba baryaha qaar biixida lafdabartii
barnaamijkeena nolosha qoyska waa mid xiiso badan waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan barnaamijkaasi barnaamijka wuxuu ka hadli doonaa waxbeero wanaagsan waxaana inoo soo jeedinaya maxamed ee dhegeysi wacan
dhegaystayaal maanta waxayna ka hadli doonnaa cashar ku saabsan buugga cisaa'iya jabtarka labo fersiska koowaad ilaa iyo shan iyo toban taasoo aan filayo inaan ka faa'iidaysan doonno waxyaabo badan ee ku qoran kitaabka cisaa'iya dhegaystayaal ku soo dhowaada cashirkeenna inaga yimid buugga cisaa'iya wuxuuna qorayaa sida tan kani waa ereygii oo cisaa'iya ina aamos ku arkay wax ku saabsan dalka yahuudiya iyo yeruusalaam ugu dambayntii buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo buurahana way ka wada sarrayn doontaa dhammaanba quruumaha oo dhammina iyaday ku qulquli doonaan oo dad badan baa halkaasi tegi doona waxayna odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacne oo guriga ilaah reer yacquub ayuu tagnee oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadka oo dhammi oo wuxuu mari doonaa waddooyinkiisa waayo sharciga wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga buuggana yurusalam oo isagana quruumaha u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaan canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marshiyo waramahoodana maanjooyin iyo quruumahana quruun kale seef uma qaadan doono oo inabana mar dambe dagaal ma ayan baran doonaan oo reer yacquub kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalahii bariga oo waa fuleeyaal oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo qasnadahoodana dhammaan ma wada laha oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardahooda inaba dhammaan ma laha oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanabyo oo waxay caabudaan shuqulkiisii gacmahooda iyo wixii ay fardahooda sameeyeen oo ninka hoose waxaa u foorarsadaa oo ninka weyn waa isugu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyina dhegaystayaal cabsida rabbiga iyo sharciga heybaddiisa dhagaxa ka gala oo ciidda kaga dhuunta bini'aadamku indhihiisu kibray waa la hoos hoysinsiin doonaa oo dadka madaxweyntiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadiisu wuxuu maalin u haystaa kan kasta oo kibra oo madaxa weyn iyo kan kasta oo kor isku qaadqaadaa waa la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha kadarka la yidhaahdo oo lumbaan dhaadheer ee sarsare u baxa oo dhan iyo geedaha kaleba ee la yidhaahdo banshaan oo dhan buuraha dhaadheer oo dhani iyo kuraha sare u jooga oo dhammi iyo muraadada kasta oo dhan iyo derbi kasta oo deer leh haddaba waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysateen cashirkeenna sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxaana idiin soo jeedinayey waa cabdi
waxaan filayaa in aad si habboon u dhegaysateen casharkaasi haddaba haddii aad qabto wax su'aal ah oo ku saabsan barnaamijka nolosha qoyska fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali e w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali e w r at yahu dt com haddana waxaad mar kale ku soo dhowaataan heestan daabacsan
qoftaan ma joogtee geber oo ku gambashaal iyo gaadhuhaaye waa ii gashe gaawa meel guri ku geestee gudigii xatee garabkoo galee
waxaan filayaa inaad ka hesheen heestaasi haddana waxaad ku soo dhowaataan cashar aan ka soo xulannay kitaabka quduuska casharkeenna waxaana inoo soo jeedinayaa cabdi ee dhegaysi wacan
dhegaystayaal maanta waxayna ka hadli doonnaa cashar ku saabsan buugga cisaa'iya jabtarka labo fersiska koowaad ilaa iyo shan iyo toban taasoo aan filayo inaan ka faa'iidaysan doonno waxyaabo badan ee ku ku qoran kitaabka cisaa'iya dhegaystayaal ku soo dhowaada cashirkeenna inaga yimid buugga cisaa'iya wuxuuna qorayaa sida tan kani waa ereygii oo cisaa'iya ina aamos ku arkay wax ku saabsan dalka yahuudiya iyo yeruusalaam ugu dambayntii buurta guriga rabbigu waxay ka taagnaan doontaa buuraha korkooda oo buurahana way ka wada sarrayn doontaa dhammaanba quruumaha oo dhammina iyaday ku qulquli doonaan oo dad badan baa halkaasi tegi doona waxayna odhan doonaan inakeena buurta rabbiga aynu u kacne oo guriga ilaah reer yacquub ayuu tagnee oo isna wuxuu ina bari doonaa jidadka oo dhammi oo wuxuu mari doonaa waddooyinkiisa waayo sharciga wuxuu ka soo bixi doonaa siyoon ereyga buuggana yeruusalaam oo isagana quruumaha u kala garsoori doonaa oo dad badan ayuu canaan canaanan doonaa oo iyana waxay seefahooda ka tuman doonaan marshiyo warmahoodana maanjooyin iyo quruumahana quruun kale seef uma qaadan doono oo inabana mar dambe dagaal ma ayan baran doonaan oo reer yacquub kaalaya oo aynu iftiinka rabbiga ku dhex soconne waad ka tagtay dadkaagii reer yacquub maxaa yeelay waxay ka buuxsameen waxyaalahii bariga oo waa fuleeyaal oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa lacag iyo dahab oo qasnadahoodana dhammaan ma wada laha oo weliba dalkoodii waxaa ka buuxa fardo oo gaari fardahooda inaba dhammaan ma laha oo weliba dalkooda waxaa ka buuxa sanabyo oo waxay caabudaan shuqulkiisii gacmahooda iyo wixii ay fardahooda sameeyeen oo ninka hoose waxaa u foorarsadaa oo ninka weyn waa isugu hoosaysiiyaa haddaba dembigooda ha ka cafiyina dhegaystayaal cabsida rabbiga iyo sharciga heybaddiisa dhagaxa ka gala oo ciidda kaga dhuunta bini'aadanku indhihiisu kibray waa la hoos hoysinsiin doonaa oo dadka madaxweyntiisana hoos baa loo soo dejin doonaa oo rabbiga ayaa maalintaasi la sarraysiin doonaa waayo rabbiga ciidamadiisu wuxuu maalin u haystaa kan kasta oo kibra oo madaxa weyn iyo kan kasta oo kor isku qaadqaadaa waa la hoosaysiin doonaa iyo weliba geedaha kadarka la yidhaahdo oo lumbaan dhaadheer ee sarsare u baxa oo dhan iyo geedaha kaleba ee la yidhaahdo banshaan oo dhan buuraha dhaadheer oo dhani iyo kuraha sare u jooga oo dhami iyo muraadada kasta oo dhan iyo derbi kasta oo deyr leh haddaba waxaan filayaa dhegaystayaal inaad ka faa'iidaysteen cashirkeenna sidaas iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe waxaana idiin soo jeedinayey waa cabdi
masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa sagaamulkilo mahadla noqo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa malintay xumaatan laga maarmino mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa xididkii dembigu naga maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa magaciisa diida malxu raacayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa xabudkeenna weynayna maamulo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa
saxdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa milixdii adduunku naga yeelayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa markabka unbaa ka murmaaya oo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mudegii khiyaama lagu moodayaa ikiisa macaan buu nagu maydhayo mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa masiixeena weynaaka mahmaarano mugdigii qiyaama lagu moodayaa laanta afka soomaaliga ee e w r adventist world radio waxay sii daysaa barnaamijyo kala duwan waxaana ka mid ah barnaamij ku saabsan kitaabka quduuska barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka nolosha qoyska iyo barnaamijyo aqoon koraarsi ah dabcan aqoon la-aan waa iftiin la-aan casharkaasi inaga yimid bugga nolosha ayaynu kusoo gagoyeyneynaa barnaamijyadeena maanta halka aad inaga socotiin waa laanta afka soomaaliga ee codka rajada ee lagu talagalay dadkao dhan haddaba haddii aad doonayso in aad wax ka kororsato barnaamijka caafimaadka ama barnaamijka nolosha qoyska ama aad doonayso inaad wax ka barato bugga nolosha fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya mar labaad ciwaankeenna waa codka rajada sanduuqa boostada afar laba laba lix todoba nairobi kenya waxaa kaloo inagala soo xiriiri kartaan imeilka somali ee w r at yahu dt com mar labaad imeilka waa somali ee w r at yahu dt com dhegeystayaasheenna sharafta lahow meel kasta aad joogtaan khaasatan kuwa ku sugan afrikada bari waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan intaan mar kale hawada dib ugu kulmayno anigoo ah maxamed waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
kay ubaayo afka saari xooluhu adigoona niman inta cabsimaad kale kulay adiga inaad tahay sawd goolki maan gaaran sida ubax ku doodsaday amadkay ubaano haka saarin xooluhu adigoona niman inta cafimaad gale kulay adiga inaad tahay sawd goolki maan gaaran moogtahay jacaylkuna eebahda sida u halis alla kala eegta allaar waxiintaare moogtahay jacaylkuna eebahda sida u halis alla kala eegta allaar waxiintaare ambabaxayd socodka yaneebaydu qadiyey ambabaxayd socodka yaneebaydu qadiyey adiguna lehaamin adigana fududay adigana